subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax axad ah soddonka bisha abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno saaka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka suudaan koloniyo baabuur ah oo waday dad ay ku jiraan muwaadiniin maraykan ah oo ay kor ka waardiyeynayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka oo shalay gaaray magaalada dekedda leh ee boort suudaan xaggee ayay ku sii jeedaan dadkan warbixin ayaan sidoo kale arrintaas idinkaga haynaa madaxweynaha turkiga oo shalay dib ugu laabtay ololaha doorashada xasaasiga ah ee dhowaan ka dhacaysa turkiga kadib markii uu ka soo bogsaday xanuun dhowaan ku soo booday si weyn waxaa looga dareemayaa ololaha saxaafaddu waxa ugu weynay ka hadashay waa doorashadan oo iyaduna u muuqata inay doorashooyinkii hore waxyaabo badan kaga duwan tahay oo la filaya inay noqoto doorashadii ugu adkayd beryahan dambe ee dhacda
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo ay ku jiraan natiijadii ka soo baxday ciyaar ay xalay soomaaliya la dheeshay aljeriya ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka booliska gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa ku raadjooga nin hubaysan oo shalay toogasho ku dilay ilaa shan qof oo deriskiisa ahaa oo uu ku jiray canug sideed jin ah ninkani oo lagu magacaabo francisco orebeza ayaa boolisku ay sheegeen in uu u dhacay deriskiisa waxyar kadib markii ay weydiisteen inuu joojiyo rasaas uu ka dhex ridayay gurigiisa maadaama ay rabeen inay seexdaan boolisku waxa ay ka digeen in ninkani uu u badan yahay inuu weli uu hubaysan yahay dilka ayaa habeenkii jimcaha ee uu sabtida soo galaysay ka dhacay deegaanka cleveland ee waqooyiga magaalada houston warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in shanta qof ee la dilay ay kasoo jeedaan asal ahaan dalka honduras shacabka wadanka uzbekistan ayaa maanta oo axad ah u codeynaya wax ka bedel lagu sameyn doono dastuurka dalkaasi dhaca bartamaha qaaradda aasiya isbedelka lagu samaynayo dastuurka ayaa u ogolaanaya muwaadiniinta inay helaan taageero dhaqaale oo dheeraad ah oo ka imaan doona dowladda taas oo ay ku bedelanayaan in la dheereeyo muddada uu madaxweyne shawkaad mirsiyef uu dalka sii xakumi doono mirsiyef oo shan iyo lixdan sano jir ah ayaa raba inuu xakunka sii jooga ilaa sanadka labada kun iyo afartanka horey ayaa loogu ammaanay isbedello u janjeeray dhinaca dimuquraadiyadda oo uu ka hirgeliyey usbekistan taasi oo noqotay mid si weyn uga duwanaatay siyaasadihii madaxdii ka horreysay oo ahaa kuwo dunida inteeda kale ka go-doomiyey usbekistan dalka usbekistan ayaa daris la ah dalalka turkmenistan kazakhistan tajikistan iyo kirgistan waxaana ku nool dad gaaraya ilaa iyo shan iyo soddon milyan oo ruux warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga hadhay idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a aan ku bilowna ee duqeymo dhinaca cirka ah iyo madaafiicda goobta ayaa sabtidii shalay gelgilay qeybo badan oo ka mid ah caasimadda suudaan ee khartuum xilli uu toddobaadkii saddexaad u galay dagaalka u dhexeeya militariga iyo xoogaga r s f warbixin ay wakaaladaha wararka a p iyo royters iyo telefishinka aljaziire ay ka qoreen waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan
xalay fiidkii iska horimaadyo culus oo u dhexeeya dhinacyada diriraya ayaa ka dhacay bartamaha khartuum gaar ahaana agagaarka xarunta dhexe ee militariga iyo qasriga madaxtooyada sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee royters bayaan ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay qaadeen howlgallo ka dhan ah xoogaga r s f kuwaasi oo ka dhacay waqooyiga magaalooyinka baxri iyo umudurmaan oo qayb ka ah caasimadda khartuum waxa ay sheegeen in ay burburiyeen ilaa shan iyo labaatan gaadiid oo ah kuwa dagaalka oo ay leedahay kooxda r s f milatariga ayaa bayaankooda ku sheegay in dhowr bangi iyo dukaamo ku yaala caasimadda la bililiqaystay goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in ay arkeen diyaaradaha droniska oo beegsanaya ciidamo ka tirsan r s f kuwaasi oo ku sugnaa meel u dhow ceelasha shidaalka ee waqooyiga magaalada khartuum xoogaga r s f ayaa iyana bayaan ay soo saareen sabtidii ku sheegay inay soo rideen diyaaradaha dagaalka oo uu milatarigu leeyahay kuna soo rideen gudaha magaalada mudurmaan waxa ay ku eedeeyeen milatarigu inay ku xadgudbeen xabad joojinta dhanka kale waxaa sabtidii xasilooneyd magaalada elkhiniina ee galbeedka gobolka daarfuur kadib maalmo uu halkaasi dagaal culus ka socday tv-ga aljaziira ayaa ku waramay in tirada dhimashada dagaalkaasi uu sababay ay kor u dhaaftay laba boqol oo qof iyadoo ay kumanaan kalena ku dhaawacmeen qaxa iyo daadguraynta ayaa weli ka sii socda guud ahaan dalka suudaan gaar ahaanna magaalooyinka ay dagaaladu ka socdaan wakaaladda wararka ee sacuudiga s p a ayaa sabtidii sheegtay in maraakiib wadda boqolaal ruux oo ka soo cararay dagaalka suudaan ay shalay soo gaareen magaalo xeebeedka jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya markab waday ilaa kun iyo sagaal boqol oo ruux ayaa ku xirtay saldhig ay ciidanka badda sacuudigu ku leeyihiin xeebta magaalada jidda markabka ayaa ka soo sharaacday dekedda magaalada bort saciid ee dalka suudaan imaaraadka ayaa isna sheegay in diyaarad uu leeyahay ay suudaan ka soo daadguraysay muwaadiniin ka soo kala jeeda ilaa lix iyo toban waddan dadkaasi oo gaarayay boqol labaatan iyo siddeed ruux oo ay ku jireen british iyo maraykan ayaa shalay ka degay magaalada abudabi dagaalka suudaan oo galay asbuucii saddexaad ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiiyey dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa sabtidii sheegtay in boqolaal muwaadiniin oo maraykan ah oo ka soo cararay dagaalka magaalada khartuum ay gaareen magaalada dekedda leh ee port sudan warbixin ay wakaaladda wararka ee a p arrintan ka qortay waxaa inoo soo koobaya cabdulqaadir maxamed mursal samaka
muwaadiniinta maraykanka ee gaaray magaalada boort suudaan ayaa soo maray safar halis ahaa oo qaatay dhowr maalmood waxay magaalada khartuum uga soo baxeen basas si kolonyo ah u socday kuwaas oo ay kor ka waardiyeynayeen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee militariga maraykanka warbaahinta maraykanka ayaa ku sheegtay tirada dufcadda koowaad ee muwaadiniinta maraykanka ee gaaray magaalo xeebeedka boort suudaan laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo ruux saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in ilaa siddeed boqoloo kilomitir ay u socdeen magaalada boort suudaan ma jirin sarkaal maraykan ah oo dhulka ka hagayey safarka muwaadiniinta maraykanka taas ayaana keentay dhaleeceyn dowladda maraykanka uga timid ehelada dadkani ku goodoonsan waddanka ay dagaalada ka socdaan ee suudaan dowladda maraykanka ayaa markii hore meesha ka saartay daadguraynta muwaadiniinteeda iyada oo taasi ku sifaysay khatar weyn oo ka jirta aagga uu dagaalka ka socdo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo lagu magacaabo matthew miller ayaa sabtidii sheegay in kolonyada gaartay magaalada boort suudaan dadka la socda ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay suudaan oo u shaqaynayay dowladda maraykanka iyo muwaadiniin u dhashay dowlado saaxiib la ah maraykanka wuxuu mar kale ku celiyey digniin uu u diray muwaadiniinta maraykanka ee uu ugu sheegay inaysan u safrin suudaan sarkaalkan ayaa sheegay in muwaadiniinta maraykanka ee gaaray magaalo xeebeedka suudaan ay ku wajahan yihiin magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya diblomaasiyiinta maraykanka ee sacuudiga ayaa lagu wadaa inay uga hortagaan dekedda jidda laakiin ilaa iyo hadda ma jiro diblomaasi ama sarkaal maraykan ah oo ku sugan magaalada boort suudaan wakaaladda wararka a p ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in laba muwaadin oo maraykan ah ay ilaa iyo hadda ku dhinteen dagaalka ka socda suudaan tan iyo shan iyo tobankii bisha abriil labadan qof ayaa la xaqiijiyey in mid ka mida uu ahaa qof rayid ah oo ay ku dhacday xabad wiifta ah halka qofka kalena uu ahaa nin dhakhtar ah oo kasoo jeeda gobolka iowa dhakhtarkaas ayaa la sheegay in lagu dilay toorey isagoo hortaagan gurigiisa oo ku yaalay magaalada khartuum dagaalka ka socda dalkaasi dhaca bariga afrika ee suudaan ayaa ilaa iyo hadda dadka rayidka ah ee la xaqiijiyey inay ku dhinteen ay gaarayaan in ka badan shan boqol oo ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen ku dhowaad afar kun iyo laba boqol oo qof qaramada midoobe ayaa ka digtay in dalka suudaan uu qarka u saaran yahay burbur iyadoo dagaalka uu tobannaan kun oo shacabka suudaan ah ku qasbay inay guryahooda ka cararaan iyagoo ku dhex barakacay gudaha suudaan halka qaar kalena ay safaro dhaadheer u galeen dalalka dariska la ah ee jaad masar soud suudaan iyo ethoobiya dagaalka ayaa u dhexeeya taliyaha ciidamada suudaan jenaraal cabdifataax burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore maxamed xamdaan dagaalo kaas oo hadda hogaamiya ciidamada sida milatariga u tababaran ee r s f labada nin ayaa heshiis ku ahaa afgembigii xukunka looga xoogay dowladdii rayidka ahayd ee lasoo dhisay markii xafiiska laga tuuray cumar albashiir laakiin markii dambe ayay isku dhaceen
warbixintaasina waxaa inoo soo jeediyey wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed mursal samaka haatan turkiga dalka turkiga waxaa meel xasaasi ah maraya ololaha doorashada madaxtinimada oo dhici doonta afar iyo toban maalin kadib doorashada ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne erdogan iyo hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaridka kamaal kalajdaar olu erdogan shalay ayuu dib ugu soo laabtay ololaha kadib dhowr maalin oo uu ku maqnaa xanuun haddaba muhiimadda doorashadan ayaan ka wareystay xalay bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada istanbul waa mahadsan tahay nuur sidaan ognahay waddankan turkiga oo maaragtay doorashadiisii ay kaabiga inagu soo hayso waa doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha ayaa waddankan si weyn ay uga bilaabatay ololihii doorashooyinka iyo maaragtay axsaabtii ku tartamaysay ama maaragtay u sharaxnayd madaxtinimada waddankan in ay qolyo walba ay soo bandhigaan ololahooda iyo maaragtay waxqabadkooda ay qaban doonaan mustaqbalka hadday ku guuleystaan marka si weyn waxaa looga dareemayaa ololaha saxaafaddu wax waxa ugu weynay ka hadashay waa waa doorashadan oo iyaduna u muuqata inay doorashooyinkii hore waxyaabo badan kaga duwan tahay oo la filaya inay noqoto doorashadii ugu adkayd beryahan dambe ee dhacda sidaa darteed marka saxaafadda iyo dadka iyo axsaabta in mid walba waxaad moodaa in uu si weyn ay ugu howlan yihiin doorashooyinka iyo qaabkii ay noqon lahaayeen iyo inay u hanqaltaagayaan waaya waxaad xustay in doorashadan ay ka duwan tahay doorashooyinka hore marka maxaa ka mid ah waxyaabaha ay kaga duwan tahay
waxaa ka mid ah waxyaabahay uga duwan tahay waddankan turkigu saan wada ogsoonnahay waxaa jiray ujeed hadafyo ama maaragtay goolal uu higsanayay oo midba ay xilli ku ekayd waxaa dhammaaday boqol sano guuradii waddanka turkiga heshiis laga saxiixay oo maaragtay reer galbeedka iyo waddankani ay wada galeen taas oo dhigays waxyaabo badan ka xadidaysay waddankan turkiga in uusan u madax bannaanayn sida marinbiyoodyada ku yaala waddankan in aysan maaragtay ayna turkigu canshuur ayna ka qaadi karin ama aysan ayagu go-aankeeda ayna lahayn wax soo saarka qaybo ka mid ah waxyaaba badan oo sidaasoo kale ah oo saxiix boqol sano ka hor ahaa ayaa horta dhammaaday taasi waa qodob qodobka kale waxa weeyaan diyadii mucaaradka ee waddanka ka jiray ayaa intoodii badnayd waxa ay ku midoobeen hal musharax in ay taageerayaan kaasoo kasoo horjeeda madaxweynahan waddankan turkiga rajab tayib erdogan oo muddo dheer soo xukumayay waddankan taas iyo isbahaysyada qaabka ay u samaysmeenna waa mid kaloo culayskeeda iyaduna siinaysa waxyaaba badan baa isbiirsaday baa la dhihi karaa nuurow doorashadani la filaya inay noqoto tii ugu adkayd muddooyinka dambe waayah axsaabta mucaaridka hal murashax ayay ku midoobeen kamaal kalijdaar olu marka rajadiisa waa sidee marka ma la dhihi karaa guul ayuu ka keeni karaa markan doorashada runtii axsaabta ku midoobay maaragtay halkaa musharax ilaa toddoba toddoba xisbi ayaa maaragtay ayaa ku midoobay laakiin lama saadaalin karo cidda maaragtay guulaysan karta waxyaabaha laga laga hadlo waxaa ka mid ah in ay suurtagal tahayba in la kala baxo wareega koowaad oo maaragtay saadaasha qaybo kamid waxay sheegaysaa in ay doorashadan u baahan doonto laba wareeg oo kala duwan laakiin qolyaha tartamaya ee ugu adag waa xisbigan talada haye ee akbarti ama eke loo soo gaabiyo oo uu hogaaminayo madaxweyne rajab tayyib erdogan iyo xisbigan kale ee jamhuuriga ah oo musharax iyaga ka socda ay toddoba xisbi ay garab siinayaan ama ay kula midoobeen in ay soo saarayaan mid walba wuxuu sheegayaa in uu isagu guulaysan doono laakiin hadda waxaa la dhihi karaa uun waa uun saadaalin iyo nin walba ololihiisa inuu sheego inuu isagu xoogan yahay fagaaraha marka loo dareero ayuunbaa toos loo ogaan karaa laakiin isku soo duuba waxaa muuqata doorashadani in ay tahay mid aan sahlanayn oo aada u adag waayahay marka madaxweyne erdogan muddo dheer ayuu waddanka soo hogaaminayey haddana waatan maaragtay axsaabtii ay isxulufeysteen isna saadaasha iyo warbaahinta maxay hadal hayaan ma markii ugu dambeysay ayaa la isleeyahy waa uu ku guuleysan doonaa mise markaan waa maaragtay tookadii mucaaridka runtii saan sheegnayba waxaa weeye nin walba inuu guushu ay raaci doonto ayuu shacabka iyo taageerayaashiisa u sheegayaa laakiin waxaa xusid mudan nuurow madaxweynaha waddankan rajab tayib erdogan oo olihiisa ugu weyn in uu ka dhigay sanadkan ee ugu weyne ee la dareemi kara ee waddan ka socdaa inay tahay inuu ku ol olaynhayo waxqabad iyo in uu maalinba maalin ka dambaysa uu maaragtay mashaariic hor leh uu xariga ka jarayo taasina ay u muuqato in ay siin doonto doorashadan soo socota dhibca badan inta ay siin doonto waxuu xariga ka jaray mar sii horreysay maaragtay markab aad u weyn oo dagaal oo diyaaradaha droniski ay ka kici doonaan wuxuu sidoo kale ka jaray maaragtay gantaalaha ridada dheer oo la sheegay ilaa iyo toddoba boqol oo kilomitr in ay maaragtay ay gaarayaan ugu dambeyntii dhulgariirkii waddanka ka dhacay ee ay kumanaanka ku dhinteen door intee la eg ayuu ka ciyaari karaa doorashadan arrinta dhulgariirkii waddankan ka dhacay labada dhanba ololihiisay ku jirtaa dhan waxay ololihiisa ugu jirtaa waxqabad iyo ballanqaadyo iyo waxyaabaha ay qabteen oo waa xisbigan talada haye iyo madaxweyne rajab tayyib erdogan maadaamay masiibadaasi ahayd masiibo dabiici ah ama rabaani ah tallaabooyinka ay qaadeen iyo ballanqaadyada oo ah maaragtay dadkii ay saameeyeen hantidooda iyo dad iyo dunyaba ku waayey waxa hadduu xilka maaragtay kusoo laabto waxyaabaha uu qaban doono oo iyaduna qodobada ugu muhiimsan ka mid ah ololaha xisbiga talada haye ayay dhankaas kaga jirtaa dhanka kale qolyaha mucaaradkiihi dhaliilo badan oo ay xukuumadda usoo jeedinayaan oo qaabka ay u maaraysay iyo sida ay wax u wada iyo waxaasoo dhan iyaguna maaragtay dhankoodaay kaga ol olaynayaan inay maaragtay dowladda dhaliil uga raadiyaan oo ay maaragtay dhaliila kasoo saaraan balse maaragtay doorashada kaleeto ee loo ballansan yahay afar iyo tobanka ee bishan fud ee nagu soo haysa nin waliba wax wax uu la haraya ma jiro
kaasina waxa uu ahaa bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada istanbul ee dalka turkiga haatanna aanu aadno magaalada muqdisho dhallinyaro badan oo iyaga oo yar qoyskooda ay ula qaxeen dalalka deriska ah sababo la xiriira dagaaladii sokeeye dartood ayaa hadda dib ugu soo laabanaya dalka si ay u bilaabaan waxbarashada sare ee jaamacadaha da'yartaan oo qaarkood awoodi waayey inay iska bixiyaan jaamacadaha ku yaala dalalka ay ku noolaayeen ayaa arka in muqdisho ay ka raadinayaan ama ay ka raadiyaan fursado shaqo iyo kuwo waxbarasho sade cabdi tahliil waxa uu muddo ku noolaa kenya gaar ahaan nairobi waxa uu hadda ku soo laabtay soomaaliya waxaana uu ku biiray jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayuu uga waramay fursadaha uu hadda ka helay magaalada muqdisho
cabdicasiis waa mahadsan tahay marka koowaad waxaa muqdisho sababto ay ahayd inaan usoo wareego oo shaqada halkaan usoo bedesho horta waa marka koowaad waa caasimadii ummadda soomaaliyeed marka labaad kenya markii la joogay cabdicasiis waxaa jidhay in nolosha kenya ay tahay mid aada u adag waa saxar kasoo badan aan ka shaqeynayay waxbarashadeeda qeyb kamid aan kusoo qaatay gudahaan dalka kenya markii lasoo gaaray heerka jaamacadeed waxaa dhacday saa ognahay cabdicasiis jaamacadaha waddankaas aada bay qaali u yihiin marka shaqooyinka halkaas laga qabanayo iyo waxbarashada iyo fiiga jaamacadaha kuwa isku dhigma ma ahayn marka waxaan go-aansaday si jaamacadeyda aan usii wato oo aan isku dhiso in aan halkan muqdisho usoo wareego muqdisho waxay ii suurtagelisay inaan jaamacaddii dib u bilaabo aana shaqaysto taas ayaa marka keentay inaan halkan usoo wareego oo wadankii dib ugu soo laabto bal waxaad iiga warantaa waxaa jira dad fara badan oo aaminsan aqoonta taalla magaalada muqdisho maaha mid dhalinyarada ay ku wada qancayaan laakiin waxaad sheegaysaa kenya inaad kasoo wareegtay oo aad muqdisho timi si aad jaamacad uga hesho bal iga waran tayada waxbarashada ee halkan taalla misleedaha waad ku qanacsantaha cabdicasiis tayada waxbarashada halkan taalla aad ayay u sareysaa marka lasoo gaaro oo qof heer jaamacaded cabdicasiis uu soo gaaro waxaan ognahay wax iska yar ayuu macalinku ku siin karaa haddii qofku uu aaminsan yahay in macalin uu waxbari karo inta qabto uu ku shubi karo taasi suurtagal ma ahan qof marka heer jaamacad uu soo gaaro asaga ayaa wax isbari kara asaga ayaa wax iska dhigi kara marka anigu waxaan aaminsanahay in uusan jirin farqi u dhexeeya in qofku jaamacad uu ka barta kenya iyo inuu ka barto magaalada muqdisho waa sax dalku iyaan waa burbursanaa caasimaddu waa burbursanay dalka dagaala sokeeyaa ka dhacay saas oo ay tahay haddana waxbarashadu filarka waxbarashadu weli waa nool yahay waqti badan baa la gashay dib baa loo nooleeyey marka waxaan isleeyahay waxbarashada soomaaliya iyo muqdishoba si gaara mid aada u sarreysa weeye oo tayada oo dadku ay isku halayn karaan
sida tahliil waxaad iiga warantaa bal si dad fara badan oo ku dhagaysanaya oo aaminsan in soomaaliya waxbarashada jaamacadeed ee taalla aanay wax badan oo tayaa lahayn marka loo fiiriyo dalal kale ee dariska ah oo aysan colaadaha sokeeye ka dhaceen oo waxbarashadooda ay diyaarsan tahay oo tayo badan ay leedahay sida ay iyaguba aaminsan yihiin bal waxaad noo sheegtaa waxa aad barato iyo daraasadaada waqtigaad gelisay intaba
cabdicasiis ani waxaa bartaa maadada loo yaqaano procurement and logistic aan bartaa jaamacadda banaadir halkan oo ah magaalada muqdisho waxbarashada waxaan aaminsanahay taalla inay tahay mid aada u sarreysa marka aad fiiriso ardayda halkan jaamacadaha kaga baxay oo bay-adii iyo deegaankii iyo cilmigii halkan ka qaatay in wax badan wacyigooda uu ka sarreeyo kuwa kusoo bartay wax kusoo bartay dalalka shisheeye waxaan aaminsanahay in marka ay noqoto in qofku shaqo uu helo in qofku dadki uu la qabsado in deegaanka shaqo uu ka goobo intaasba ay uga fiican tahay qofkii halkan wax ka bartay waa gartay marba haddii aad sidaas u dhigtay waxaan rabaa bal inaan ogaano markii aad waxbarashadaadii dugsiga sare dhammaysay aad jaamacadda fursad u helin inta sano oo aad rajo badan aad ka qabtay inaad jaamacadda dib u bilowda meeqa sano ayaa u dhexaysay markii aad jaamacadda muqdisho ka bilowday intaad kenya joogtay oo aad jaamacadda kuu suuragelin cabdicasiis waqti badan ayaa udhexeeyay ku dhawaad shan sano camal ayaa udhexaysay labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaan anu dugsigii sare kenya ku dhameeyey waqti dheer waaye waqti dheer waxaan ku haminayay inaan jaamacad bilaabo oo shahaadada heerkooda aan bilaabo laakiin ma ii suurtagelin laakiin markii muqdisho aan dib ugu soo laabtay oo aan go-aansaday inaan jaamacaddii bilaabo markaas ayaan jaamacadda bilaabay ayayna ii suurta gashay qofkuna marka uu dalkiisa hooyo ku noolyahay cabdicasiizo wax kasta ayuu sameyn karaa halka marka dal shisheeye uu joogo wax badan ay ku adkaanayaan oo aysan suurtagal u noqon karin jaamacadaha xagga saan sheegin cabdicasiizo lacagaha la kala qaada aad ayay u qaalisan yihiin waxbarashadiina waa isku mid midda soomaaliya taalla iyo midda kenya taalla marka round five years shan sano camal oo kale ayaa udhexaysay intaan cabdicasiizo haddii aan si kooban u ilaahdo su-aashaad uga jawaabo ayaa udhexaysay
kaasina wuxuu ahaa saade cabdi tahliil oo ah wiil dhalinyaro ah oo dib ugu laabtay dalka si uu halkaasi waxbarasho uga helo waxaana uu muqdisho ugu waramay wariyaha v o e da cabdicasiis barrow xulka kubadda cagta soomaaliya ee toddoba iyo toban jirada ayaa guuldarro kala kulmay xalay ciyaar ay la dheeleen dhigooda algeria sida uu warbixintan magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaheenna mahad cali xidir
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e-da aynu ku bilownay xulka qaranka soomaaliya ayaa xalay guuldarro qaraar kala kulmay martigeliyaasha tartanka ee algeria ciyaarta oo habeennimadii xal ahayd ka dhacday garoonka nelson mandela ee magaalada algeris soomaaliya ayaa wajahday mid ka mid ah xulalka loo saadaalinayo inay ku guulaystaan koobka qaramada qaaradda afrika ee xidigaha da-doodu ay ka yartahay toddobayo tobanka sano ciyaarta oo ahayd mid xiiso badan qaybta hore ee kulanka algeria iyo soomaaliya waxaa lagu kalanastay hal iyo ibar oo qaranka lagu naaniso ocean stars lagu hogaaminayay kadib qaladaad ay galeen daafacyada soomaaliya qaybtii labaad markii dib la iskugu soo laabtay soomaaliya waxaa mar kale laga dhaliyey goolkii labaad kaas oo niyajab ku riday xidigaha qaranka soomaaliya ciyaarta ayaana noqotay laba iyo waxba qaranka lagu naaniso ocean stars ayaana guuldarro qaraar ka qaatay dhigooda algeria furitaanka koobka qaramada qaaradda afrika haddaba maxaa ka qaldanaa qaranka soomaaliya oo sababay guuldarada waxaan su-aashan weydiiyey maxamed cabdulaahi axmed digrey oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho mahadowsan waa la wada soconaba xulka qaranka dalkeena soomaaliya waa ay dadaaleen xulka qaranka dalka soomaaliya haddana garoonka oo ah mid cowsa xulka qaranka dalka soomaaliya uma aysan bar inay ku ciyaaraan cowska caadiga ah laakiin cowsaska artifishalka ayay ku ciyaari jireen intooda badan waa markii ugu horreysay ciyaartooydan ay ku ciyaarayaan cows caadi ah taasaa keentay inay dhibaato kala kabaha ay wateen ma ahayn kabaha loogu talagalay cawska in lagu ciyaaro sidoo kale xulka qaranka dalka soomaaliya waxaa ka maqneed abuurista kubadaha sid biisiska loo yaqaano oo ma aysan helin fursado noocaasa oo kubad qaabkaas lagu abuuri karo laakiin algeriyaanku inta badan waxay ka faa'iidaysanayeen kubadaha sid biisiska oo la arkay inay dhibaato ku ahayn oo weliba mid ka mid a ayaa sid biisiska kubadaha kornooyinka loo yaqaano inta laga soo qaaday ee laga dhaliyey goolka koowaad kabtan cabdulle cabdalla cabdulle ayaa dhiibtay maadaama uu isla halla ciyaar golhayaha laakiin aragtidiisa ma aysan noqon inuu marka hore kubadda inta uusan baasin uu fiiriyo taasaa keentay in xulka qaranka dalka soomaaliya qaybtii hore ciyaarta garaanda qadihii shan labaatanaad gool koowaad laga dhaliyo xulka qaranka dalka soomaaliya hadda kulanka labaad waxa uu labada bisha soo aadan ee mey ay la ciyaari doonaan waddanka congo waxaan aaminsanahay in kulankaas uu natiijo wanaagsan ay ka keeni doonaan xulka ee qaranka dalkeena soomaaliya ee toddoba iyo toban sano jirada si walbaba ahaatee mahadow rajada xulka qaranka dalkeena soomaaliya waa mid boqolkiiba kontona xulka qaranka soomaaliya ayaa kulanka xiga waxay la qaadan doonaan dhigooda dalka kongo labada bisha shanaad ee mey kulanka ugu dambeeyana waxay wajahi doonaan shanta bisha shanaad xulka senegal markaas ayaana la ogaan doonaa in soomaaliya baaqi kusii ahaan doonto iyo in kale koobka qaramada qaaradda afrika xubintii ciyaaraha waa naga inta tan iyo kulan dambe waa mahad cali xadir oo inkaga tegiya sidaas iyo subax wanaagsan
waa hagaag dhegaystayaal mahad aad ayuu u mahadsan yahay haatanna sida aad maqlaysaanba waa heestaasi macaan waxaa ku luuqaynaysaa khatarada ahirciga heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan inta aan hawada dib dambe isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo